halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosan uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika magaalooyin ku yaala qaarkood iyo bogga internetka aan ku leenahay ee ciwaankiisu yahay v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti siddeed iyo labaatanka bisha may labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo maxamed colaad xasan hadda waxaan joognaa magaalada bari weyne halkaas oo dad badan oo barakacyaal ah ay joogaan ganacsigiina uu hakad galay maamulkii xarumihii dowladda ay ku shaqayn jirtay laftigooda ay biyihii saameeyeen sidoo kale ay saameeyeen iskuulaadkii goobihii waxbarashada goobihii ganacsiga iyo deegaanadii dadka caadiga ay deganaayeen taana ay dhalisay in dad badan ay bannaanka ay hoydaan waa wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo ka hadlaya xaalad bani'aadnimo oo ka taagan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aanu kaga hadlayno saamaynta dareenka islaam nacaybka ee dalkan maraykanka kusii kordhaya iyo soomaalida ku nool maraykanka wariye cabdisalaam hareeri oo aan ka waraysannay waxyaabo uu kula soo kulmay dalalka new zealan iyo austraaliya
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka kumanaan dibadbaxayaalaah oo dowladda ka soo horjeeda ayaa jimcihii shalayto socod ku maray magaalada baqdaad ee caasimadda dalka ciraaq subaxnimadii kadibna waxay isugu tegeen fagaaraha ay ugu magacdareen taxriir iskuweer iyaga oo ku baaqayay in la sameeyo isbeddel siyaasadeed heer kulka ayaa aada u sarreeyey magaalada baqdaad shalayto markii ay dadkaasi mudaharaadka dhigayeen dadkuna aad ayay u tiro badnaayeen basas nooca yaryar ah ayaana dadkaasi soo daabulayey oo soo dhigayay afaafka hore ee taxriir iskuweer muddo kooban kadibna waxaa la maqlayay dhawaqa baabuurta gargaarka deg deg ah ee ambalaansiyada loo yaqaano oo gurayay qaar ka mida dadkii mudaharaadayay oo dhaawacyo soo gaadheen galinkii dambena waxaa dadkii soo hadhay loo adeegsaday qiiqa indhaha kaga ilmaysiiya iyo rasaas nool oo dhinaca amaba cirka loo ridayey ciidamada ammaanka ee dalkaasi ayaa dadkii isku soo baxay waxay ku kala dareerinayeen inay waxaana isku dayeen inay ka saaraan fagaarahaasi taxriir waxaanay qaar badan oo mudaharaadayey ay fuuleen derbiyada iyaga oo usii gudbayay fagaaraha kale lagu magacaabo baqdaad international zone
qiyaastii kun qof oo mudaharaaday ayaa socod ku maray bannaanka xarunta shirarka ee magaalada sandiago ee dalkan maraykanka halkaas oo murashaxa jamhuuriga ee ku dhow inuu noqdo ninka doorashada madaxtinimada maraykanka xisbigaasi u baritami doona donald trump uu kula hadlayey taageerayaashiisa iyagoo lulaya calamada maraykanka iyo kan mexico ayaa dadkii mudaharaadayey ay isku dayeen inay isku dhacaan booliska magaalada oo afar labaatan kilomitrun u jirta xuduudda maraykanka uu la wadaago waddanka mexico saddex meelood meel dadka ku nool magaalada waa dad ka soo jeeda dalalka koonfurta amerika boolisku waxay sheegeen inay saddex qof xireen kuwa oo uu ku jiray nin ka dulbooday xayndaab u dhexeeyey booliiska iyo dadkii mudaharaadayey xilligaas oo dadkii mudaharaadka dhigayey waa xarigaas oo dadkii mudaharaadka dhigayay ka caraysiiyey iyagoo bilaabay inay quraarado iyo cagaga biyaha laga cabo ku tuuraan ciidamadii booliska ee xayndaabkaa joogay ciidamada maraykanka taageero ee ka dagaalamaya siiriya ayaa guulo muuqda ka gaadhay deegaanada waqooyiga raqa oo ay ku xooganaayeen kooxda isis iyaga oo weli kusii siqaya xarunta kooxdaasi daacish ee ka dagaalama siiriya maalintii afraad ee uu socday dagaal xidhiidh ah ayaa xoogaga la baxay ciidamada dimuqraadiyadda siiriya magacooda loo soo gaabiyo s d f oo ay xoojinayaan xulufadooda kalaha carabta iyo kurdiyiintu ay la wareegeen ugu yaraan toban tuulo islamarkaana ay shan iyo toban kilomitir dhinaca koonfurta u sii galeen meelaha ay fadhiisima ku lahaayeen daacish rojta juudi oo ah haweeney kurdishada oo taliyo ka ah ciidamadaasi oo hogaaminaysay howlgalka dhulka ayaa v o e da u sheegtay in weli dagaalku socdo balse waxaa keliya ee gaabiska ka dhigay uu yahay in qaar ka mida isis ay dib ugu laabteen meelihii laga saaray iyaguna ay doonayaan in ay ka sifeeyaan dhulkaasi
halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington subax wanaagsan ayaan hawada mar kale idinka leenahay dhegeystayaal mar kastoo aad naga maqlaysaan haatana magaalada beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maalmahan ka taagnaa xaalado bini'aadnimo oo ka dhashay fatahaad xooggan oo uu magaalada ku sameeyey webiga shabeelle daadadka ku rogmaday magaalada ayaa saameeyey nolosha dadka waxay hakiyeen ganacsiga waxaana adag in dadka ay dowl- waxaana adag in dadka ay daadadku barabixiyeen gargaar lala gaaro jeedkii oo xirmay awgood wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa qadka taleefonka ee magaalada iga waramay xaaladda ay ku sugan tahay
dadkii markii horeba nuglaa oo abaarihii ay saameyn weyn ku sameeyeen ayay haddana waxaa saameyn weyn ku sameeyey fatahaadihii hadda waxaan joognaa magaalada beriweyne ee ah xarunta caasimada gobolka hiiraan halkaas oo dad badan oo barakacyaal ah ay joogaan ganacsigiina uu hakad galay maamulkii xarumihii dowladda ay ku shaqayn jirtay laftigooda ay biyihii saameeyeen sidoo kale ay saameeyeen iskuulaadkii goobihii waxbarashada goobihii ganacsiga iyo deegaanadii dadka caadiga ay deganaayeen taana ay dhalisay in dad badan ay banaanka ay hoydaan waa gartay marka ilaa iyo hadda cid u gurmatay dadkaasi dhibaatada haysata ee daadadku ay barabixiyeen runtii gurmadyada way bilowdeen dowladda soomaaliya ha ahaato ha noqoto dowladda walaalaha iyaga ee jabuuti ha noqdo hay-adaha oja ee qaramada midoobey ha noqdaan sidoo kale hay-ado kale oooo local ah iyo kuwo caalami ah way bilaabeen hadda culayska ugu weyn ee ma haysto waxay tahay sidii loo gaarsiin lahaa gaadiid ku filan loogu heli lahaa saxayda imaaneysa ama saxayda magaalada dhexdeeda taalo bundooyinkii ama laciif ayay noqdeen oo macnaha gawaarida waaweyn ma mari karaan ama macnaha kuma filno gawaarida la haysto inay sabriska loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay inay qaadaan so marka caqabada hadda ugu weyn waxay tahay taa sidoo kale dhulka uu biyaha yaallo hadda webigii biyo cusub oo soo gelayo ma laha biyaha marka markay bilaabaan inay istaagaan waxaa bilaabanaya inay kanaaca iyo ka dhalato taana waxay keenaysaa buufin iyo in loo baahdo marka baahiyo kala duduwan ayaa jiro sidoo kale hadda waxaa culays weyn uu ka jiraa biyo nadiifa sidii lagu heli lahaa ceelashii waxaa ku dhacday in ay biyihii ay webiga kasoo tahay ay kusoo daataan ama musqulihii ay isku furmaan taana ay noqoto biyihii biyo aan la cabi karin marka waxyaabaha hadda deg dega loogu baahanya waxaa ka mid ah biyaha nadiifka ah ee dadka cabaan si aanay cudurada ka dhasha biyaha ay ka mid yihiin shabanka iyo koleeraha aanay dadka ugu dhicin wasiir xaaladaha noocan oo kalea waa xaalad gurmad qaran oo deg dega u baahan oo marka sidan oo kale dunidu meel wax uga dhacaan waxaa lagu dhawaaqaa xaalado deg dega oo dadkaasi sidii loo badbaadin lahaa noloshooda marka soomaaliya arrimahan oo kale ay ka dhacaan sanadihii ugu dambeeyey ama dowladihii ugu dambeeyey haddaan dhahno waxaad moodaa in laga gaabiyey oo siyaasadda iyo amniga uun xoogga la saaro oo dhibaatada dadka shacabkaa gaaraysa iyo masiibooyinka aan xoogga la saarin arrintaa maxaad kaga jawaabaysaan runtii qarsoodi maaha waddanka isbebedelka xaaladaha jawiga markuu yimaadaba in ay saameyn ay ku sameynayso oo ay dadka ay nugul yihiin in marka ka jawaabitaankeeda laftigeedii ay daalayaan ama macnaha donar fatig uu dhacayo oo hay-adihii macaawinaya inay daalayaan taa waa wax jira laakiin dowladda soomaaliyeed sida uu muddo asbuuc kahor uu prime ministerka eelaamiba waxaa la sameeyey guddi gole wasiiraha oo aniga aan ku jira iyo wasiiro kale oo halkan yimid sidoo kale maanaa waxaan la wadaagnay wadamada ka shaqeeya arrimaha baniaadamnimada iyo haydaha ka shaqeeyba wax alaale wixii macaawinah in ay halkan lala soo gaaro sidoo kale dowladda waxay kari karta inay qabato hay-adaha enjoyadana sidoo kale arrimahan inay ay wax ka qabtaan intaa waxaa dheer runtii dadka soomaaliyeed aan ku amaanaya waa dad isu gurmada oo iskaalmeeyo ama dadkii lacagha isu diraan ama si kale ay isku caawin karaan ay isku caawiyaan marka runtii baahi badan ayaa jirta oo wax ka qabasho u baahan aanay dowladda soomaaliyeed kaligeed ku filnayn oo waan ka codsanaynaa cid allaale ciddii gacan ka geysan karta inay ka geysato baahidaasi ballaaran ee kusoo habsatay dadka deegaanka ee hiiraan sidoo kale gobollo kale waxaa jira laftigooda fatahaadaha ay gaareen ay ka mid tahay shabeellada dhexe oo u baahan laftigooda in wax laga qabto sanad walba marka sidan oo kale ama abaar dhacdo ama roobab ay da-aan soomaaliya musiibooyinkan way kusoo noqnoqdaan oo fara badan ba wax ku noqda iyo xoolale iyo beeraha ku baabaa ma jiraa qorshe dowladda wadagsan oo ku aadan sidii looga hortegi lahaa intii marka ay wax dhacaan caalamka gurmad la weydiisan lahaa oo la ordi lahaa waa markii ugu horreysay ee la sameeyo qorshe qaran oo muddo saddex sana ama waxaan hadda wasaaradda qorsheynta ay diyaarisay oo national development plan in uu bal wadankii asaga laftigiisa isku xisaabtamo sidaa la socono mana wadankii waxa uu ku tiirsanaa macaawino ayuu ku tiirsanaa de macaawino markaas un xaalo taagan ayay ka jawaabaysaa marka xoogeysiga ay dowladda xoogeysanayso isku tiirsanaanshaha dhaqaale oo wadanku isku tiirsanaansha isku tiirsanaanayo yaraynta nugulaanshaha dadka u nugul yihiin in ay ay ku dhibaatoobaan isbedelka cimilada oo waxyaabaha looga bixi karo mustaqbalka dheer in ay dadka soomaaliyeed u nuglaadaan ama ku dhibaatoobaan cimilada isbedelkeeda daadadka balweyne ka dhacay khasaaraha ay geysteen wax qiimeyn ama ku samaysan hadday noqon lahayd dad dhintay ama hanti burburtay wax qiimeyno oo lagu sameeye ma jirtaa runtii hantida dhibaatoqyaas kartaa laftigeeda in dollar loo bedelo waxay u baahan tahay darasad ayay u baahan tahay taa dhinacay ka socotaa laakiin ilaah mahadi number badan oo hadda ku dhinta male laakiin maxsuulka oo ay keeneen ama ha noqoto shubanka ha noqoto ama dad gaajo u dhibaatooda ha noqoto taa way jirtaa waana midda aan aan isku dayeyno in aan aan aan xadidno oo aanay noqon mid faafta
kaasi waxau ahaa wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo ku sugan magaalada beledweyne qadka taleefonka ayuuna iigu warramayey
geesta kalena dalka australia waxaa ka dhacaya doorashooyinka guud oo ku beegan labada bisha julaay ee soo socota waxaana tartankaasi xoogiisu uu ka dhexeeya xisbiga liberaalka ee haatan talada dalkaasi haya iyo xisbiga leyborka arrimaha ugu waaweyn ee xisbiyadu ay ku luulamayaan waxaa ka mida dhaqaalaha iyo arrimaha nabadgelyada iyo magangelyo doonka wariyaha v o wda london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrimahaasi ka wareystay wariye cabdisalaan hereri oo toddobaadkan horaantiisii kasoo laabtay dalka australia iyo weliba dalka ay dariska yihiin ee new zealand ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida doorashooyinka ka dhici doona australia ay u saameynayaan dadka soomaalida ee halkaasi ku nool
ridwaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waddanka australia wakhti doorashooyin baa iminka lagu jiraa ama doorashooyinka ay soo dhow yihiin dadka soomaalida ee waddankaa ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa soddon kun in tiradoodu ay ku dhowdahay waxay u badan yihiin magaalooyinka waaweyn sida melbourne sydney bert oo kale adelaide dadka soomaalida ee waddanka aan kusoo arkay waxay kaga duwan yihiin inta badan soomaalida aan ku arkay wadamada kale ee reer galbeedka iyagoo aada iyo aada uga faalloonaya sida dadka kale ee waddankaa ku dhaqan doorashada iyo xisbi walibaaba wuxuu usoo sido oo qaarkood ay raacsan yihiin xisbiga talada haya oo muxaafidka lagu tilmaamo oo inta badanna la sheego dadka maalqabeenka inay taageeraan kuwo kalena ay la socdaan xisbiga laborku ay u arkayaan hawsha inta badan soomaalidu ay ku jiraan ee ah daryeelka caruurta oo kale ee soomaalida badankeedu ay ka shaqeeyaan inay u wanaagsan yihiin oo hawsha ay lacago fara badan laborka ugu ballan qaadayaan marka sidaasay u xiiseeyaan sidaasaa looga doodaa soomaaliduna waxaad moodaa in wadanka ay si wanaagsan imika ula haystaan cabsalaan dadka soomaalida ee aad soo aragtay ma yihiin dad la qabsaday nolosha dalalkaas haddii australia aan ku horeeyo aada iyo aad bay ula qabsadeen labada wadanna markay noqoto australia iyo new zealand ridwaana waxay door bidaan inay ku noolaadaan wadanka australia kumanaan ka mida soomaalida imika ku nool wadanka australia waxa ay markii hore ka yimaadeen wadanka new zealand oo markay sharciga weyn helaan ayay dabadeedna usoo wareegaan australia iyagoo ku doorbidaya xagga nolosha iyo dhaqaalaha iyo xarakada ganacsiga oo kale tir ahaan sidii aan sheegay soomaalida australia waa ilaa soddon kun laakiin kuwa iminka ku harsan wadanka new zealand waa kun iyo shan boqol oo keliya oo iyaguna magaalooyinka waaweyn u badan sida hamilton wellington christchurch iyo auckland oo kale waxaa la odhan karaa ridwaanow soomaalida new zealand ku hadhay waa intii weli sugaysay badankoodu sharciyada waaweyn inay qaataan iyo waxoogaa yaroo wadankaa iyagu dan mooday oo iskaga hadhay iyo in kale oo dhallinyaro u badanoo iyagu xagga waxbarashada ku doorbida new zealand maadaama new zealand waxbarashadu ay bilaash tahay oo australia laakiin aanay eh, sida ahayne dadka lacagta waxbarashada laama hayo australia haddii aan usoo noqonno een, marar fara badan dalalka galbeedka ee dadka soomaalidu ay ku nool yihiin doorashooyinka kama qayb galaan waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu dhaliilo waaye australia dadka aad kusoo aragtay ma kugu muuqdeen inay yihiin dad raba inay doorashooyinkaas cod uga qayb galaan En sidii aan hore u sheegay ridwaanow waa dad u heelan maaha uun in ay doonayaan inay ka qayb galaan waa dad u heelan eh, inay doorashada ka qayb galaan ka doodaya xisbi welibaaba waxa uu soo sido en, u arka mustaqbalkoodu eh, inuu waddankaa yahay oo aan ahayn sida soomaalida ku dhaqan wadamo kale qaar eh, alaabta u xidhxidhan tahay oo doonaya en, isla maanta iyo berri baa tegaysaan oo laga yaaba inta badanna in meel ay u socdaan aanay jirin australia muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aada looga hadlayay sida ay qaxootiga ula dhaqmaan oo dadka qaxootiga inaanay rabin waxaan la soconaa gabadh soomaaliyeed inay isgubtay markaad eegto australia iyo new zealand maxay ku kala duwan yihiin adoo dhinaca dhaqaalaha ka eegaya iyo dhinaca siyaasadda sida ay ula dhaqmaan ama ay u wajahaan dadka magangelya doonka ridwaano inkastoo labadaa wadan ay deris yihiin haddana waxaa la odhan karaa aad iyo aad iyo aad bay ugu kala duwan yihiin markay noqoto xagga xarakada dhaqaalaha iyo siyaasadaha lagu dhaqo dadka magangelya doonka ee sida la qiyaasi karaya labada wadan hayntoodu xagga dhaqaalaha dee isku mid maaha mid dadkiisu waxa weeye ilaa shan iyo labaatan milyan waa wadan aad iyo aad u hodana macdan fara badan leh een, wadanka new zealand dadkiisu waa afar milyan iyo badh qof een, nolol iska wanaagsan bay ku nool yihiin laakiin wax buuran meesha kuma hayaan taasi waa xagga dhaqaalaha oo waana sababta ay soomaalidu ugu soo guuraan markay sharciga weyn helaan wadanka australia En xagga siyaasadaha magagelya doonka markay noqoto waxaa aad iyo aad iyo aad ugu wanaagsan oo u laab dabacsan dadka qaxootiga ah waxa weeye wadanka new zealand En new zealand siyaasado furfuran oo naxariis leh ayay ku qaabishaa dadka magagelya doonka ee laakiin ay u suurto gashay inay wadankaa gaaraan maadaama sidaynu ka warhayno cidhifka ugu dambeeya caalamka uu ku yaallo oo xitaa dadkii soo beegsanayay ridwaano ama soo beegsan lahaa australia kaga gudban oo ay marka hore galaan En, laakiin australia runtii dhibaato aada iyo aada u weyn oo lagu fogeynayo dadka en, qaxootiga ama soo galeetiga baa ka jirta Eh, sidaynu la soconno xeryo fara badan ayaa looga ooday wadamada papua new guinea inkastoo wadankaasi imika ay sheegeen inay xeradaa xidhayaan jasiiradda nowru la yidhaahdo christmas island meelahaasaa dadka lagu xidhaa eh, dabca inay doonyaha kusoo galaan En, wax kalena maaha australia gobolkay ku taallo marka la eego waxay jaar yihiin wadamo aada iyo aada u fara badan oo asiyaana oo dadkoodu ay aada u fara badan yihiin hayntooduna aanay buurayn xagga dhaqaalaha Eh, dabadeedna dadkaasay ka baqayaan inay kusoo jabaan marka en, waxaa loo digayaa en, siyaasadahan adag en, dadkii damacu uu ka geli lahaa in australia ay soo beegsadaan
kaasi wuxuu ahaa cabdisalaan hareeri oo u warramaya wariyahayga ridwaan xaaji cabduule magaalada london dhegeystayaal qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi hareeri oo qosol badan waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena caweyska washington ee caawa ee hamogaanina
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad nagala socotaan v o a washington muslimiinta ay soomaaliduna ka mid tahay ee ku nool dalkan maraykanka gaar ahaana gobolka minnesota ayaa sheegay inay wajahayaan caadifad iyo weliba jidhnacayb ay kala kulmayaan goobaha shaqada waxbarashada iyo hay-adaha amniga qaar ka mid a iyo weliba shacabka caadiga ah oo ay leeyihiin amaba ay ka dareemayaan muslim nacayb taasi oo saameyn maskaxeed iyo mid mujtamacba ku reebi karta wariyahayaga maxamed colaad xasan oo haatan istuudiyaha igu weheliya ayaa warbixintan inoo haya
waxaa afka qalaad loogu yeero islaamofobia ama islaam nacaybku waxa uu ka dhashaa fikir qaldan oo laga haysto diinta islaamka iyo cabsi laga qabo dadka haysta oo ay qabaan kuwa aan muslimiinta ahayn waxaana taasi ay keentaa in dad aan waxba galabsan lagu sunto fal qaldan oo uu geysto qof ay magaca diinta wadaagaan sida iyadoo muslimiinta oo dhan loogu yeero inay argagixiso yihiin xag jiraan ama ay doonayaan inay maraykanka burburiyaan waxaana afkaarta noocaasi ah dadka qaba ay si weyn u soo ifbaxeen wixii ka dambeeyey ko iyo tobankii bishii sebtembar aroor talaada ah sanadkii labada kun iyo kowdii markii weerar dayuurado loo adeegsaday lagu burburiyey daarihii mataanaha ahaa xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada new york dalkan maraykanka waxaase sii xoojiyey siyaasaddii arrimaha dibadda ee maraykanka ee uu weerarada kaga jawaabayey sida ay qabto karen shraf negel oo madax ka ah hay-ad la magac baxday minnesota agenst islamofobia ama hay-adda la dagaalanka islaam nacaybka ee minnesota There's always been quite a lot of um, Islamophobia. Uh, U.S. foreign policy promotes it and feeds off it at the same time. But I think we're in the midst of a presidential mar walba election islaam and nacaybka the ay rhetoric horseedayso siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanku wuu jiray laakiin haatan waxa xoojiyey bay ila tahay innaga oo ku jirna wakhti doorasho oo hadallada islaam nacaybka ahi ay kordheen oo xitaa ololayaasha doorasho ee sida kan donald trump oo kale uu taageerayo islaam nacaybka anigu ma ihi muslim laakiin waxaan arkaa nacaybka loo qabo dadka muslimiinta ah oo aan u arko arrin qaldan karen oo aan qadka taleefonka minnesota kula xiriiray ayaa ii sheegtay inay ka mid ahayd dad konton qof ka badan oo caddaanka maraykanka ah oo aan muslimiin ahayn oo xalay kulan kula qaatay qaar ka mida culummada soomaalida masjidka dacwa ee magaalada st paul gobolka minnesota sheekh xasan jaamici waa imaamka masjidu dacwa ee uu kulankan ka dhacay waxaa loo joojin karaa marka hore in wada shaqayn ay bilaabato oo ah muslimiinta dadkaan muslimiinta ahayn meelaha ay ka wada shaqayn karaan nebiga waktigiisa way dhacday xilfulfuduul wax la dhahayo intuusan nebi noqon ayaa la sameeyey kadib waa la weydiiyey haddaad nebi noqotay kadib maku biiri lahayd dad gaalo ah oo ka shaqaynayo cadaaladda iyo insaaniyadda wuxuu dhahay waa ku biiri lahaa marka dadkan waxay u ji- u yimaadeen maanta cadaaladda iyo insaaniyadda bini-aadanimada in laga shaqeeyo marka annagana waa kala shaqaynaynaa ururkooda waa ku biiraynaa isla markaasna waxaan ka shaqaynaynaa waddanka maraykanka wixii maslaxad u ah oo aadami ah in eh, laisu garab siiyo wixii waddanka maraykanka ee shacbigiisa dhibayo nabadgelye ahaan iyo iyo iyo iyo iyo dhib noocu doona ha ahaado in laga wada hortago inkastoo dalkan maraykanka uu leeyahay sharci xooggan oo dhowraya xuquuqda madaniga haddana dadka laga tirada badan yahay gaar ahaan muslimiinta ayaa sheegtay dhibaatooyinka la xidhiidha faquuqa ee lagu hayo faquuqa ku salaysan islaam nacaybka maxaa ka mid a su-aashaasi ayaan weydiiyey jelaani maxamed xuseen oo ka mid a madaxda hay-adda the council on american islamic relations oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta maraykanka Eh, way jiraan dhibaatooyin badan oo ay dadku soo sheegteen gaar ahaan eh, iskuullada arday badan oo la handiday oo magaca islaamka muslimiin lagu handiday Eh, waxaa kaloo jira gabar soomaaliyeed oo dhowaan dadku ay sheekadeeda maqleen oo iyadoo reerkeeda la joogta wax cunaysa in iyadana maaragtay eh, qof ay dumar oo kale ay kusoo booday oo ay buraarad ay weji kaga dhufatay oo runtii sheekadaasi sheeke ay dhacda heer way jiraan dhibaatooyin kale oo si qarsoon dad shaqo laga eriyey Eh, masaajida la handido waraaqo loo soo diray dad wax la handidayo dad meelaha maaragtay iyagoo maraya xitaa maaragtay amba faraha lagu fiiqayo amba hadal xun lagu soo tuurayo waxaa jira dhacdooyin waaweyn oo muujinaya tuhunka iyo nacaybka loo hayo dadka muslimiinta maraykanka iyadoo la isku dayey in laga horjoogsado xuquuq uu siinayo dastuurka maraykanka sida dhismaha masaajiduhu ay ku cibaadaystaan iyo qabuuro ay dadka ku duugtaan waa kan jaylaani oo mar kale inoo sharaxa kiisaska cabashada muslim nacaybka ah ee soo gaaray hay-addooda kaysaska annagana soo horumara aad bay u kala duwan yihin dad shaqo lagu dhibay eh, dad lagu dhibayo eh, maaragtay masaajida dhisanaya eh, dad maaragtay xitaa hadda qabuurihii minnesota oo qabuurihii ugu horreeyey maaragtay mucayina soomaali lagu talagala muslimiinta lagu talagala in lagu aaso Eh, waa nala hoostaagay waa naloo diiday waxay noqotay in maxkamadii la tago oo lagu doodo arrinkii oo maxkamad gaadho alxamdulilah hadda maxkamadii waanu ka badinay oo eh, qabuurihii uu furmi doonaa insha allah dhowaan laakiin haddana waa wax maaragtay jiro oo u baahneen in maaragtay dagaalkaa badan loo galo sababta waxa weeyaan waxa qofku xaq u leeyahay weyan bulshadu ay xaq u leedahay laakiinse ay calaamad u tahay in ay jirto maaragtay islaam nacayb oo muslimiintii maaragtay loo diidan yahay maaragtay eh, ka qayb qaadanka eh, ama nolosha waddanka Eh, laakiinse haddana de ma- meesha dastuurka maraykanku aad iyo aad maaragtay u ilaaliyo islaam nacaybka sida gaarka u taabtay soomaalida maraykanka ayaa marka laga soo tago weeraradii argagixiso ee new york baris iyo brussels waxaa sii xoojiyey waxyaabo isbiirsaday sida dhallinyaro labaatan ka badan oo gobolka ka tegtay oo ku biirtay al-shabaab kuwo siiriya aaday oo ku biiray isis iyo kuwo kale oo lagu tuhmay inay qorsheynayeen inay siiriya aadaan oo haatanba saddex ka mid a maxkamadayntoodu ay ka socoto gobolka minnesota karen shraf negel waxa ay qabtaa in muslimiinta oo dhan aan la marin karin burush argagixiso We know that the vast, vast majority of terrorism is not done by Muslims. So, and that waxaan ogahay in inta ugu badan weerarada argagixisada inaanay fulin dad muslim ah waxaa kaloon ogahay in dadka ugu badan ee ku baxa amaba ay dhibaatadu ka soo gaadho weerarada ay fuliyaan kooxda isis iyo kooxaha kale ay la midka yihiin ay yihiin dad muslimiina waa arrin la dhalla rogay in uun la xisaabiyo fararka argagixiso ee dadka caddaanka ah oo keliya lagu waxyeeleeyo oo ay fuliyaan kooxa muslimiina oo aad u tiro yar oo xag jira waa uun waxa ay jecel yihiin warbaahintu inay buunbuuniyaan sheekh xasan jaamixi imaamka masjidu dacwa ayaa isna qaba in buunbuuninta noocaasi ah ay jirto waxaa la buunbuuniyaa boqolkiiba afar wax ka yar oo muslimiinta haddii ficil argagixisnimo ah xitaa lagu tugma xitaa waa la buunbuuniyaa iyagoo xitaa weli aanan samaynin waxaana tusaale u ah maanta waddanka maraykanka o dhan waxaa laga fiirsanayaa maxkamad saddex dhalinyaro oo soomaali ah oo lagu tuhunsanaa inay aadayaan maaragtay syria iyadoo sharciga waddanka maraykanka uu dhigayo qofka waddanku rabo inuu u safri karo laakiin tuhun la tuhunsan yahay in laga cabsanayo inay ku biirayaan ururka isis ayaa waxaa loo saaraya maxkamad adduunkao dhan daalacanayso oo lagu bixiyo kharash malaayiin dollar ah cabsida intaas gaartay oo kharashyada lagu bixinayo dhan waa cabsi aan loo meeldayin iyadoo kooban faquuqa iyo in qof loo necbaado diintiisa iyo waxa uu yahay waa sharci darro dalka maraykanka laakiin sidaasi oo ay tahay waa kuwo ka dhex dhaca mar walba bulshada aadan gacal waxa uu ka mid yahay ragga tagsiilayaasha ah ee soomaalida maraykanka sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ayaa waxaa weerar islaam nacayb ah magaalada seattle ee gobolka washington ugu geystay afar qof oo caddaana gaar ahaan nin ka mid ahaa afartaa qof oo sheegay inuu ka tirsanaa askarta maraykanka waxaana uu yidhi maaragtay militarigan ka mid ahay waddankaana waddankaada ma ahan waa cudur waan waan ku dilayaa ma garatay waa gartay maxaa dhaca markaas aniga marka macnaha waxaa yidhi niyo waxaas ma samayn kartaan dha aniga ma samayn kartaan ku dhahay markaas wuxuu yidhi gaarigi kasoo dego bas gaarigii waxaan dhahay ma ka degan aniga gaarigaa iskaga jiray kabacdi ninkii marka dagaal oo igu bilaabay anigoo iska fadhiyo waa gartay feer oo igu bilaabay ma garat markuu feerku igu bilaabay gaarigaa marka nala nala fakaday maadaama gaariga oo marshada macnaha ayna baarka joogin marka meel derbigaan ku dhacnay
soomaalida ku nool maraykanka badankood ayaa la sheegaa inaysan aqoon badan u lahayn xuquuqda uu sharciga siinayo taasoo keenta in xadgudubyo badan oo loo geysto aysan sheegin oo ay qarsadaan waa kan jeylaani mar kale anigu waxaan aad iyo aad u u sheegi lahaa bulshada soomaalida meel kastoo ay joogaan in ay dhib haddii ay ku dhacdo oo weliba gaar ahaan dhalinyartooda ama ardaydooda ama iyaguba ay ku dhacdo inay isla markaaba ay soo sheegaan oo gaar ahaan haddii ay u baahan yihin deg deg ay la hadlaan nabad sugidda booliiska amba hay-adaha kale ay nala soo xiriiraan hay-adda keerna sidii aan u ogaano dhibaatooyinka dadka ku dhacaya iyo sidii aan uga dabategi lahayn dadka ka faallooda arrimaha islaam nacaybka iyo saamaynta ay dadka muslimiinta ah ku yeelatay gaar ahaan kuwa ku nool dalalka aan islaamka ahayn ayaa ku taliya in wada shaqayn guud oo dhex marta mujtamacyada kala diimaha ah iyo cadaaladda oo loo sinaado looga hortegi karo waxyeelada ka dhalan karta islaam nacaybka
mahadsaned maxamed colaad xasan oo inoo diyaariyey warbixintaasi halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o e washington haatan colaad balanu wareejiyo iyo dhinacii heesaha muusigaasi na soo gaadhay ayaan u malaynayaa inuu bal inoo soo qabta aan wada dhegaysano
tabahalada lacagka jiray taniyo cirib lacagku siday taniyo waaga adagay jacaylkan qosin jiray tabahalada lacagka jiray taniyo cirib lacagku siday taniyo waaga adagay
aad baan uga xunnahay in heestaasi hadaadan tumayn iyo cod ka baxsan fanaanada nasteexo indho inaan idiin dhammaystiri kari weyno saacadda oo nagu dhammaatay awgeed waxaa idinla socodsiinaya idaacadda subaxnimo saare ciila nuur iyo anigoo maxamed colaa xasana inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.